habeen wanaagsan ah dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa fiidnimo axada bisha oktoobar ee sanadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee ka iyo mitrband iyo bogga v o somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan rajada soomaaliya dayn cafinta oo aanu ka waraysannay khubaro uu ka mid yahay cali yaasiin wardheere oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin dulmaro ciidamada kuuriyada koonfureed maraykanka iyo jabaan ayaa sameeyey dholatuskii ugu horreeyey ee saddex geesood ah oo ay kaga falcelinayaan hanjabaadaha nukliyeerka ee ka imaanaya kuuriyada waqooyi ciidamada cirka ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in tababarkii axaddii ee ka dhacay meel u dhow gacanka kuuriya uu ahaa mid lagu kordhinayo awoodda wax ka qabashada wadajirka ah ee ka dhanka ah hanjabaadaha kuuriyada waqooyi waxa ay sheegtay in dholatuskii ay ku lug lahaayeen diyaarad nooceedu yahay b laba iyo konton oo ah nooca nukliyerka ah oo laga leeyahay dalka maraykanka iyo diyaaradaha dagaalka ee kuuriyada koonfureed iyo jabaan dholatusku waxa uu ka caraysiin karaa kuuriyada waqooyi taas oo sida caadiga ah u aragtaa layliga tababarka maraykanka ee kuuriyada koonfureed inay tahay ku celin duulaan oo ay kaga jawaabto tijaabinta nukliyerka kubanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay magaalooyinka berliin iyo london si ay uga soo horjeestaan nacaybka islamarkaana ay u taageeraan israa'il mudaharaadyada lagu taageerayo falastiiniyiinta ku go'doonsan khaza ayaa sidoo kale ka socda caalamka qaar ka mid ah dadkii isugu soo baxay afaafka brandenburg ee magaalada berliin ayaa sitay calamada israa'il amaba boorar ay ku sawiran yihiin qaar ka mid ah dadka ay xamaas qafaalatay madaxweyne frank walter stenmier ayaa u sheegay dadkii isugu soo baxay waa wax aan loo dulqaadan karin in yuhuuddu ay maanta mar kale ku nool yihiin cabsi gudaha jarmalka londonna ku-xigeenka golaha yuhuudda britain ayaa ugu baaqay dadka inay isugu soo baxaan fagaaraha trafalgar la yidhaahdo galabnimadii axadda si ay ugu cadaadiyaan soo celinta in ka badan laba boqol oo qof oo ay xamaas qafaasheen sabtidii shalay booliska britain ayaa ku qiyaasay in boqol kun oo qof ay socod ku mareen london si ay israa'il uga dalbadaan inay joojiso duqaymaha ay ku hayaan magaalada khaza qoysaska dadkii ku dhintay dhulgo iyo disembar ka dhacay maleysiya iyo khabiir dhanka horumarinta deegaanka ah ayaa sheegay in warbixin ka kooban boqol koob iyo afartan bog oo ay dowladdu ka soo saartay dhacdadaasi ay tahay mid aan la aamini karin waxaana ay ku baaqayaan baaritaan cusub oo dheeraada soddon iyo kow qof ayaa ku dhintay markii uu dhulgo uu la tegay teendhooyinkoodii oo ku yaalay xero ku taalla beerta aasaasiga ah ee layidhaahdo ababaha ee brang kali oo ah bulsho reer miya ah oo inta badan dalxiisayaasha ka soo qaada caasimadda dalka kualalambur qoysaska dadka dhintay ayaa muddo bilo ah waxay ku riixayeen dowladda inay soo bandhigto natiijooyinkeeda baaritaanka ay sameeyeen hay-ado badan ayaa lagu soo gebagabeeyey in dhulgo-aasi dhacay uu ka dhashay roobab aan horey looga baran oo deegaankaasi muddo toddobaadyaah ka da-ayay ka hor dhulgo-a laakiin warbixinta dowladda oo si rasmi ah loo shaaciyey maalintii arbacadii ayaan ka jawaabin su-aalo muddo dheer taagnaa oo ku saabsan sababta beer iyo xero ay ugu suuro gashay inay ka shaqeeyaan waxay khubarada ugu yeereen meel halisa in laga howlgalo markale ayaan caweysin wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta o aad naga maqlaysaan soomaaliya ayaa la sheegayaa inay samaysay horumar la taaban karo si kor loogu qaado ururinta dakhliga gudaha iyo koruqaadidda hufnaanta maamulka maaliyadda dowladda tallaabadan ayaa la filayaa inay horseedo in deynta laga cafiyo soomaaliya bisha diseembar kadib markii dib u eegistii ugu dambeysay ee lagu sameeyey waxqabadka soomaaliya hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka hirgelisay dib u habeyn kordhisay soo kabashada dhaqaalaha maxamed nuur macalin ayaa inoo soo diray warbixintan oo uu ka waraystay cali yaasiin wardheere oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya waxaase warbixinta inoo soo jeedinaya xuseen barre aadan
maamulka bangiga dhexe ee soomaaliya iyo wakiilada hay-adda sanduuqa lacagta adduunka ee i m f ayaa dhowaan kulan ku yeeshay magaalada nairobi oo ay labada dhinac uga wada hadleen istaraatiijiyadda iyo qorshayaasha lagu dardargelinaya deyncafinta taasoo ku dhammaatay wakhti cad oo deyncafinta loo asteeyey qorshaha ayaa ah in soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay disembar labada kun saddex iyo labaatanka waxaana ay wax weyn ka tari doontaa tallaabadani xasiloonida maaliyadeed iyo kobaca dhaqaalaha dalka wuxuu ka mid ahaa shirarka dowladda soomaaliya ay ka mid tahay bangiga dhexe iyo hay-adda i m f shirar joogtaah oo la qabto oo ku saabsanaha barnaamijkan dencafiska marka shirkian ugu dambeeyey ee hadda bishaan aan ku jirno sebtembar waxaa la isla gartay in boodhka hay-adda i m f loo gudbiyo december in soomaaliya dhammaan laga cafiyo deenta lagu leeyahay oo kor u dhaafaysa shan bilyan oo dolar deencafiskaasna la rajeynayo inay boodhka abruuf garayaan markii la gaaro december lixda ilaa labaatanka inta udhexaysa sannadihii ugu dambeeyey bangiga dhexe ee soomaaliya waxa uu gaaray horumar la taaban karo kadib markii ay gacan ka heleen beesha caalamka iyadoo dowladda soomaaliya lagu amray in aanay wax deyn ah qaadan ilaa inta laga dhammaynayo deynta laga cafinayo ayaa bangiga dhexe waxa uu si hufan oo si dhow ah ula shaqeeyey bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f si soomaaliya looga cafiyo deymaha lagu leeyahay marka haddii la cafiyo deynta waxay la mid tahay anigoo hadda bilaabayna dowladnimada soomaaliya waxaa noo suuragalaya inaan u yeerno maalgashayaasha adduunka inay soomaaliya maalgashtaan in aan dib maxaala heshiisyo ula saxiixano dowladaha iyo hay-adaha maaliyadeed ee adduunka marka waxaan rajeynaynaa inay nolol cusub iyo way cusub soomaaliya u furmato markii la gaaro sanadka dambe dowlaheeda inkastoo wardheere uu sharaxaad ka bixiyey in deyncafinta soomaaliya ay muhiim tahay haddana fikradda ah in arrintan dhabahay u xaari doonto maalgashi ballaaran oo muddo gaaban gudaheed ah waa khalad sida uu sheegay brofesor axmed khadar oo ah brofesor dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda soomaaliya ee yuniso sida uu sheegay shirkadaha maalgashigu ma qiimeeyaan heerka deynta ee waddanka laakiin waxay qiimeeyaan xasiloonida
soomaaliya waxay ka faa'iideysaa haddii deynta laga cafiyo waxay ka dhigan tahay in soomaaliya ay u hogaansantay shuruudihii ama dib u habeyntii maaliyadeed iyo dhaqaale ee laga doonayay taasna soomaaliya fursad ay u tahay tusaaleoo kale shuruudaha waxaa ka mid ahaa in la hagaajiyo nidaamka maaliyadda in lala dagaalamo faqriga in la hagaajiyo ama kor loo qaado nidaamka dowlad wanaagga laakiin dad badan oo aqoon-yahanaa siyaasiyiin iyo bulshada qaybo ka mida waxay aaminsan yihiin in deynta haddii laga cafiyo waxyaalaha ay filayaanay ka mid tahay in maalgashado badan oo ajaaniba imaan doonaan laakiin arrintaas wax xidhiira kalama dhexeeyo deyn cafinta wadamo badan waxaa jira deymo badan lagu leeyahay oo maalgashi ajnabi oo badan haysta laakiin waddamahaas sababta loo maalgashto waa maxay waa kuwii hore aan u sheegay oo muhimka oo waddanka xaaladiisa guud dhaqan dhaqaale ama social economic environmentiga waddankaas uu leeyahay taasaa asalka ah laakiin waxaan kale oo deymaha iyo waxaa laga yaabaa soomaaliya imageka guud iyo sumcadda guud oo soomaaliya inay wax ka bedasho ah waddan nidaamkii deyn cafinta i m f hay-adda lacagta adduunka ee dejisay inay soomaaliya u hogaansatay taas ayaa muhiim ah maahane tan kaleo maalgashiga runaantii xiriir weyn kama dhexeey sidoo kale sariiflayaasha dalka ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin warka ka soo baxay bangiga dhexe ee ku aadan in soomaaliya dhammaadka sanadka laga cafin doono deymaha lagu leeyahay daynta la cafinaayo oo dawladda soomaaliya ama qaranka soomaaliyeed laga cafinaayo aad aan ugu faraxsannahay annaga haddaan nahay ganacsatada ama jeeblayda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho deggan si aan caadigaen aan ugu faraxsan nagala cafiyo waddanka uu dhaqaalo badan yeesho sidaan deymo kale u soo qaadanoo waddanka aan dibudhis ugu samayno sidaasaan aad ugu faraxsanahay sida lagu sheegay bayaan ay i m f soo saartay oo lagu daabacay shabakadeeda mas-uuliyiinta soomaaliya waxay sii wadaan in ay horumar ka sameeyaan sidii loo gaari lahaa barta dhammaystirka barnaamijka h i b c bisha disembar sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka markaasi kadib deynta dibadda ee soomaaliya waxa ay noqon doontaa wax ka yar lix boqol oo milyan oo dollar marka la barbar dhigo shan bilyan iyo laba boqol oo milyan oo doolar dhammaadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii
aad ayuu umahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo koobayay warbixintii uu soo diray maxamed nuur macalin halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
mar kale caaweyse wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee ay saxafiyiinta caalamka ka shaqeeyaan sida ay qabaan hay-adaha saxaafadda ku shaqada leh sanadkan oo keliya ayaa waxaa ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo fesog waxa ay sheegeen in la dilay la dhaawacay amaba la xiray ilaa iyo toban saxafi waxaa ugu dambeeyey allah u naxariistay cabdifataax macalin nuur oo ku magac dheeraa qays oo ahaa agaasimihii somali cable t v ee magaalada muqdisho oo lix iyo tobankii bishan oktoobar lagu dilay qarax ka dhacay makhaayad uu fadhiyey oo ku taalla magaalada muqdisho xogayaha ururka fesog faarax cumar nuur ayaa xarunta ururka ee ku taalla magaalada muqdisho waxa uu ugu warramay wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan
bismilah horta soomaali marka la joogo caqabadaha sarfiinta haysta aaday u ballaaran yihiin waana intay soo wanaagsanaan lahayn maartay meel markay soo wanaagsanaadaan haddana dib oo dhacaan guud ahaan hadda sanadkan marka la fiiriyo waxay gaarayaan ilaa toban qiyaastii marka laisku daro uriyaasha la dilay kuwa micnihii muxuu ahaa la xiray kuwa dhaawac loo geystay xarumaha la weeraray intaba adigu maaragtay waa siyaabo kala duwan weliba iyo gobollo kala duwan oo magaalada muqdishona ay ku jirto yaa intaas qiyaastaas yaa yaa jirta marka caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan suxufiyiinta maxaa loogu gudbi karayaa maxayse salka ku hayaan
waxyaabaha laskaga hor imaanaya waxaa waaye ugu badan xogta oo wariyaasha ay raadinayaan si ay u gudbiyaan xogtaasoo marka noqoto xog na la qariyo meelaha qaarkood meelo badan xogta haddii la qariyo wariyaashu waxay ku noqonaysaa marka inay waxun raadiyaan wixii heleena marka haddana lagu qabsanaa ama sax ahaato ama qalad ahaato yaa lagu qabsanaa tiyaa loogu dabagelaa lagu xiraa ama lagu dilaa waxyaabaha kale waxaa ka mid a maarata inaan faafraag lagu sameeyo wixii ay meelaha qaarkood markay tagaan ay shaqo u tagaan faafraag lagu sameeyaba wax go-an in la siiyo la yidhahdo intaanad sheegi kartaan mararka qaarkood waxaa dhacda in wariyaasha qaarkood dad madax ah oo dowladda ka tirsan inay wataan marka intay u yeeriyaan keliya iyo isku dayayaan inay qaataan saxafiyiintan marka waxay sameeyaan waxbay ku darsadaan maalan dhacdo hadda ka hor dhacdo waxay ahayd meel biyo fadhiisteen oo dadkii in laga hagaajiyo la rabay yaa dadkii agaasimo ka tirsan dowladda hoose meesha geeyey marka wax haddana ra'yi dadkay ururinayeen toodii markay duubeen ra'yi dadkay ururinayeen tiyaa la diiday marka waana la garaacay waana laga jebiyey alaabtooda maarta waa laga qaaday marka caqabadaha waa badan yihiin warkeen ha sheegin ee, sidaan rabna u sheeg ee, muxuu ahaa muuqaalka idaacadda maaragtay baraawo oo kale hadda waxaa dhacday oo u dambeysay ee, labadii maamul isaga dambeysayba khalad badanay ku sameeyeen ilaa derbiga laga xbadeeyo oo maaragtay ee, uu ka soo cararo weriyihiin ka soo cararo shaqaalihiin ka soo cararaan Een, marka idaacadaha la xiraa markay hiiraan weyn dhowr gooraa la weeraray oo beledweyn ku taalla marka caqabadda jirta waxaa waaye cabsida wariyaasha ay qabaan yaa waxyaabo badan aan loo raadin karin xataa culays badanaa jiro gobollada markaa fiidhista xamar aroon cabsiyay qabaan wariyaasha oo ah inay war fiican xataa aysan tabin karin arrimo beeraha laga hadla xataa inay taxdiraan dowladda siday u rabtaa warkan in loo tabiyo inay uga fekeraan waxaa waye wax aada maaragtay oo muxuu ahaa culays u ah waayo oo horumarka aan saxaafaddana maarata aan qaybna ka ahayn badqabka saxafiyiintana aan qayb ka noqonayn weri hadduu cabsadaba maarata wuxuu qaban kara markaa ma laha marka qaarkood waa waa la soo qabana waxaa haddii la xiraa xataa meel fiican in lagu xiro ma dhacdo waxaa lagu xiraa eh, xabsi dad eh, eh, mujrimiina maarata ama dad soo dilay yaa lagula xiraa meel marka dhacdooyinkaasaa jiro
fariintiina aada u diraysaan suxufiyiinta iyo hay-adaha kale ee dowladda qoseeya arrimaha saxaafadda maxay tahay Een, anaga fariinteen waxaa waaye mar walba oo aan ku celinayn waxaa waaye in cid kastoo maaragtay een, xog haysa xogta ay bixiso siday tahayna u bixiso in aan la diidin wariyaasha markay maaragtay ay soo codsadaan in ay ee, wax inay ka qabtaan aan rabaan amaba munaasabadaha ay yimaadaan inaan loo yeerinin waxay qabanayn amaba aan laga faafreebin waxay siinaysaa marka horumarka bulshada dowladda amaba qeybaha kale iyo u taagan yihiin ay leeyihiin horumarka bulshada aan u taagannahay waxay kabaysaa marka wariyaashu waxay bulshada u yihiin indhehay u yihiin waxay eh, dowladda musuqmaasuq hadda ayaan dhaweyd eh, dagaalka ka jiray oo lala dagaalamaya laleeyahay waxaa wariyaasha qeyb ay ka yihiin qaar badan oo iska cabsado oo aan waxba soo ka- soo hadal qaadan karinaa jira marka in la ogolaado in baaritaano ay samayn karaan wariyaasha in la ogolaado inay eh, muxuu ahaa xogta raadsan karaan in xogta la siiyo in ay kalsooni la siiyo ay ku shaqayn karaan haddaan la siinin kalsooni ay ku shaqayn karaan waxaa waye iyaga laftigooda cabsanaayo iyaga laftigooda maarata meel fadhiisanaayo oo waxba qabanin Ee, kulan waxaa jira dhawaantana ay yeesheen een, xubnaha suxufiyiinta iyo safaradda maraykanka ee muqdisho maxaa Een, kulankaasi uu ku saabsanaa kulankii ugu dambeeyey oo safaaradda maraykanka ay soo abaabushaha waxaa isugu yimid saxaafadda xorta iyo eh, wasaaradda warfaafinta marka waxaa laga hadlayay sida dowladda xataa loo wada shaqayn karo sida dowladda loo wada shaqayn karo marka waxaa waaye wadahadallada in la sii wado oo wixii caqabad soo baxa laga wada hadlo dowladda la shaqayso micni marka een, kulannada aan u baahannahay in looga yeero eh, booliiskoo kale eh, baarlamaanka xubnaha ka tirsan inay yimaadaan aan u baahanno oo doodahay inay aqbalaan marka dowladda taasaan maaragtay aan een, kala hadlaynay oona noo socoto in ay dadkaasi ay maaragtay ay iyaga maaragtay u dhowey inay noo keenaan marka doodaha ay jiraan kulamada ay jiraan hadda waxaa nagu soo socota labada labada november oo laga hadlayo maalintii impunity day ah oo aan rabno inaan booliiska xeraalinta dowladda kulli laga wada qaybiyo saxafiyiinta xorta taas marka waxaan rabnaa shirkaasi eh, shirarka soo socda intaan labada la gaarin wasaaradda aan ka wada shaqeyno oo maaragtay lasugu yimaado haddii alla
kaasi waxauu ahaa xogayaha ururka feso jafaarax cumar nuur oo xarunta ururka ee ku taalla magaalada muqdisho ugu waramayay wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan mar kale caweysi wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqlaysaan mas-uuliyiinta deegaanka cadalleh ee gobolka shabeellada dhexe ayaa colaadaha u dhexeeya beelo oo muddo soo taagnaa waxay ku eedeeyeen in ay hurinayaan ururka al-shabaab oo deegaankaasi ay ka saareen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka dilalkii ugu dambeeyey ayaa lasoo sheegay inay xalay dhowr qof ku dhinteen deegaankaasi kuwaasoo qaarkood ay u dhinteen aana qabiil kuwo kalena isku dhac laba ciidan haddaba dilalkan xalay dhacay ayaa wariyaha v o e da ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane waxa uu ka waraystay guddoomiyaha degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe muuse maxamed axmed
walaalow masiibadana waa mid muddo badan soo jiidneed haddana macnaa sii xoogeysaysa ma garata haye muddooyin badan mid kooban ma waktiyo dheeray soo socotay waa isdilla qabiilaa jira waxyaaba waxaa jira qalalooc oo yacni kalaamka onfalactiska waxyaabaha aada u badan noocaasaa jira xalay waa markay ugu itaal rooneedo wax dhaceen marka maray tahay gooray tahay adiga marka la yidhaahdo laba sac iyo labaatan daqiiqo markay tahay waxaa naloo soo sheegay geerida shan qof oo mataqaanaa sa socdaal ah oo aan ahayn kuwa hubaysan aan ahayn geerida naloo soo sheegay waxay daba joogtaa waxyaabay dhici jiray sidaan aaminsanahay ma garata
guddoomiye dhacdooyinkan bilihii ugu dambeeyey ama toddobaadyadii lasoo dhaafay dhacdooyin kalaa ka dhacay maxay salka ku hayaan ma aana qabiil ma maxaan ku tilmaami karnaa
horta waxyaaba badanaa isku jira adigu wuxuu ka faa'idaystaa wixii jiro xun ma garata waxaan aaminsannahay waxyaaba isku dhex jira inay jiraan laakiin muuqaalka guud marka kor laga fiiriyo aanooyin qabiil waayo waxaa ka horreeyay guryal gubay iyo wayba socdaanba hadeerayba dhow yihiin waxooda
xalay waxaan helaynaa in dhacdo kale ay ka dhacday gudaha degmada oo ciidan macuusuley ah iyo booliiska degmada ay dagaalameen maxaa taa ku dhintay haddii ay jirto arrintaas waxay u dhacda waa qalad dhacay waaye ma ahayn dagaal ma ahayn qalad dhacay waaye ma garatay maxaa ku dhintay waddada laba qof aa ku dhimatay guddoomiye dhacdooyinkan waa soo laalaabteen maamulka degmada kan gobolka odayaashii deegaankana dadaal badan ay ku bixiyeen bal adiga qof ahaan maxay kula tahay waxa loogu guulaysan la-yahay in arrintan wax laga qabto
waxay ka weyn tahay wixii la filayo ma garatay haddii xiisada oo fikirku haddii meesha fikir ku jiro ka duwan waxa waxa dhacaya fikir ka duwan hadduu ku qabsanaya culays badanaad la kulmaysa adiga fikirka muxuu yahay guddoomiye waxaan aaminsannahay yacni meeshan annaga meeshan dalkan dadaa laga kiciyey qaacidaa laga kiciyey arrintan lugu inay ku leedaan aaminsannahay dad ay adeegsayso ay waxaa leeyahaan boqolkiiba sideetan saasaan uma leehaynaan waxaa ula jeedaa al-shabaab al-shabaab haye dadaaladii socday oo madaxweynihii hore sheekh shariif uu waday iyo cukaashii xaggee ku dambeeyeen way socdaan way socdaan raad fadhiga weli waa dhigan yahay gogosha waa dhigantaha qaybo badan ay ahayd wuxuu iyagaa wax jihooyin badan ah jihooyinkii qaar badana lagu guulaystay ilaahay cafiyo imaanka mataqaanaa ogaaska madaxweynaha hirshabelle madaxweynihii hore sheekh shariif cuqaasha muduloodka qolyaha la yidhaahdo dhammaantood iyagoo fadhiya wax wax badan ay qabteen haddana way ku guda jiraan oo aaday u bacaan gacanta kula jiraan hadda arrinta marka hadda xaaladii u dambeysay ee xalay dhacdadii dhacday ma lagu baxayo odayaal iyo wax ma u saarteenoo ma lagu maqan yahay mase wax weli u dhaqaaqi ma jiraan wallahi hawshaas faraha lagula jiray awel baaba lagula jira meel uun dhexey wuxuu ka yimaadeena dadkan awela ciidan badana dhex yaalla oo shaqadaas qabahaye kolley lama oga qofkii dhimo rabaa qof wax kama qaban karto laakiin dadaal badanaa socda ciidamadu waa dadaalayaan akhyaartu waa dadaalaya culummadu waa dadaalayaan yani waa masiibo laakiin masiibo oo mataqaanaa rabbaani oo iska imaahaysa waa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe muuse maxamed axmed waxa uu warramaya wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyey soona jeedinayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dowladda soomaaliya ayaa ka shaqaynaysa sidii ay isbeddel ugu samayn lahayd qaybo ka mid ah hannaanka doorashada haykalka hoggaanka fulinta heer federaal iyo midaynta doorashooyinka dowlad goboleedyada qodobada ugu waaweyn ayaa ka mid ah in doorashooyinka ay ku tartamaan laba xisbi oo siyaasadeed iyo in madaxweynaha ay toos shacabka u soo doortaan iyada oo la baabi'inayo xilka ra'iisul wasaaraha laguna beddelayo madaxweyne ku-xigeen haddaba ilaa iyo hadda xaguu marayaa qorshahani isbeddel nuuce ah ayuu ku keeni karaa siyaasadda soomaaliya maxayse yihiin caqabadaha ku horgudban qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ah mahad waasuga oo ah agaasimaha machadka somaali public agenda ee fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho mahad kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mahad isbedeladani siyaasadeed ee la filayo in soomaaliya ay ka dhacaan haddii ay dhaqan galaan bal dhegeystayaasheenna inta aanan ogeyn haddii aan xasuusino noo faahfaahi bal sida uu ku bilowday iyo halka uu hadda marayo waa maadsan tahay nuur geedi socodka doorashooyinka waxaa si ka duwan sanadihii hore hadda ay muuqatay inay bilaabatay ka hadalkeeda iyo dadaaladeeda wakti hore waxaa jirtay golaha wadakashiga qaran heshiis iyo dhowr ah oo ay ka gaarayeen arrimaha siyaasadeed ee maaragtay khilaafku ka jiro heshiiskii ugu dambeeyey waxay gaareen labaatan iyo toddobadii bishii may sanadkan oo wuxuuna ku saabsanaa sida ay u dhacayaan doorashooyinka dalka heerarkiisa kala duwan waxaa marka ugu muhiimsanaa ilaa iyo afar qodob midda koowaad waxaa nooca doorashada oo ay isla garteen inay noqoto matalaada isku dheeli tiran iyo liiska xiran oo afka ingiriiska lagu yidhaahdo proportional representation closed list iyo hal deegaan doorasho inuu waddanka dhan noqdo single national constituency waxaa sidoo kale heshiiskaas ku jirtay in hal gudi doorasho oo mid ah uu maamuli doono dhammaan doorashooyinka dalka min heer degmo heer dowlad goboleed ilaa iyo heer federaal guddigaas oo ka koobnaa doono shan iyo toban xubnood oo magaca loo bixiyey wuxuu ahaa guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha saddex waxaa sidoo kale ugu muhiimsanaa in laba xisbi siyaasadeed ay dalka uu yeelan doono xisbiyadaas oo kasoo bixi doono tartanka degmooyinka golayaasha deegaanka oo la jadwaleeyey inuu dhaco bisha juun labada kun iyo labaatan iyo afarta iyo ugu dambeyn in nidaamka baarlamaaniga ah ama u eg baarlamaaniga hadda ee hybridka la yidhaahdo oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ah in laga guuro oo loo guuro nidaam madaxweyne oo dalka uu yeelan doono madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen si toosana shacabka ay usoo dooran doonaan afartaas qodobaha ugu waaweyneyd heshiiskii la xiriira doorashada labada kun labaatan iyo afarta labaatan iyo todobadii ilaahda labaatan iyo todobadii may ee sanadkan la ay madasha wadashayga saxiixeen falcelin badanna waa ka timid ilaa iyo haddana doodo badan ama shuruuc la xiriirta dhaqangelinta weli ma bilaaban laakiin waxaa la filayaa in golaha baarlamaanka marka ay kalfadhigooda dib ugu soo laabtaan arrimaha dib-u-eegis dastuurka iyo heshiisyadaas ay xoogga saari doonaan waaya mahad marka waxay sheegtay hadda in falcelin ay arrintaasi ka timid marka dadka arrintaasi ka falceliyey dabcan waa qaarna waa la dhacsan yihiin ama waa taageersan yihiin qaarna waa kasoo horjeedaan marka adi maxaa kaaga baxay haddii aad noo fasirto
horta waxyaabaha la soo jeediyey heshiiska ku qoran waxyaaba uu taabanayo tartanka doorashada mustaqbalka ayaa maaragtay qayb ka ah waxaa ugu muhiimsan in laba xisbi ay dalka uu yeelan doono waxaan ognahay dee in siyaasiyiinta dalka marka la fiiriyo ay adag tahay in laba xisbi ay siyaasiyiintii oo dhan isugu isugu yimaadaan dabcan marka laba xisbi la leeyahay waxay laga laga fasiran karaa in maaragtay mas-uuliyiinta talada haysa ay iyaga noqon doonaan xisbi iyo xisbi kale oo mucaarada oo la tartamo taasoo marka marka la fiiriyo soomaaliya dhaqan xisbina ma lahayn doorashooyinkii ugu dambeeya oo dhanna laguma jaangoyneynin xisbi siyaasadeed kamana qeybgelaynin taariikhdeenii hore markaa fiirisidna ka hor intii xukunka militariga aanu la wareegin waxaa tartanka lagu geli jiray xisbiyo aada u tiro badan marka taasaa dad badan waxay ka keenayaan su-aal dad kale waxay suluugsan yihiin in xafiiska ra-iisul wasaaraha la baabi'iyo taasoo ay isleeyihiin waxaa suuragal ah in madaxweynaha awood dhiiri ah yeesho oo maaragtay dhibaatadii laga cararayay in wadanka xukunka uu joogo qofka mas-uulka ugu sarreeya in inay dhici karto arrinta xisbiyada waxaa sidoo kale ku lamaanan in hal guddi doorasho uu maaragtay maamuli doono dhammaan doorashooyinka wadankan uu xisbiyo hal labadaas xisbi keliya uu yeelan doono taasoo ka dhigan marka in aanu jiri doonin xisbiyo oo heer heer dowlad goboleed ah caqabadaha uu hadda heshiiskaas wajahaya waxaa ka mid a inay puntland ka maqan tahay doodaas dooda la xiriirta mideynta doorashooyinka dowlad goboleedyada puntland qaybka maahan dooda la xiriirta arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo qaybka maahan marka arrimahaasna waa arrimaha hadda ay dhaliyay wadahadal waxaa ognahay in heshiiska kadib uu madaxweynaha ku baaqay shir uu la yeeshay madaxdii hore ee dalka uu ku cazumay oo qaar badan oo kamid imaadeen ra-iisul wasaarayaashii hore guddoomiyaashii baarlamaanka hore iyo siyaasiyiin hore oo dalka xil uga soo qabtay wadatashi laba maalin soconayay uu la yeeshay doodaha cusub ee hadda ka dhasha arrimahaasna waxaa waxaa inta badan loo loo lala xiriirin karaa dadaalada la xiriira dib u furanka baarlamaanka oo ajendayaasha ugu muhiimsan ay tahay in heshiisyadaas iyo dib u eegisii dastuurka la iswaafajiyo iyo hadaladii uu dhowaan madaxweynaha ka jeediya masaajidka madaxtooyada khudbadii jimcada kadib uu maaragtay ku sheegay sababaha heshiiskii loo gaaray taasoo siyaasiyiinta qaar ay u arkayeen in in weli madaxweynaha uu ku adkaysanayo aanu u furnayn in arrimihii lagala doodo oo maaragtay wax ka bedel lagu sameeyo qaar ka mida qodobadii lagu heshiiyey oo oo oo dadka qaar ay sulugsan yihiin waa garta marka hadda adigu maxay kuula muuqataa xaggee loogaga dhaqaaqi doonaa maaragtay halka hadda ay taagan tahay
waxay u badan tahay hadda in dooda ay u leexa doonto dhanka baarlamaanka dhowaan qaraar ayaa jiray oo baarlamaanka loo gudiyey oo qeexaya hab kadib u egeysa dastuurka heshiisy heshiiskaas doorashooyinka wuxuu taabanayaa qaybo badan oo ka mida dastuurka gaar ahaan cutubyo dastuurka ka tirsan oo qaab dhismeedka dowladda iyo awoodda ra-iisul wasaaraha waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan doonaan in in dib loo qoro wuxuu sidoo kale taabanayaa xeerarka doorashooyinka khuseeya waxaa ka mid a xeerka doorashada oo maaragtay la ansixiyey balse aanan lagu dhaqmin doorashadii dhowaan la qabtay xeerkaas wuxuu qorayaa in nooca doorashada ay tahay horeeya guuleysta ama afka qalaad ugu yirahdo first pass the post mid talaadan ay ku salaysnaa doonta afar dhibic shan dib u eegisoo u baahan doonaa xeerka xisbiyada oo labada kun iyo lix iyo tobankii bishii sebtembar la ansixiyey takaasoona ku hogaamiyay dalka in ugu yaraan ugu bad dad xisbiyo ku meel gaar ah lasii lasii diiwaangeliyo oo hadda boqol ka badan kaasna dib weegus u baahan doonaa maadaama xisbiyadii qaran lalasoo koobayo howlahaasna waxay tahay inay qabtaan baarlamaanka dib u eegistii dastuurka iyo dib u eegistii sharciyadii uu taabanayay heshiiskan doorashada cidda ay tahay inay maaragtay samayso waa baarlamaanka waxaa sidoo kale aasaas sharci inay u sameeyaan baarlamaanka laga sugayaa guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka oo guddi qaran oo dhammaan doorashooyinka dalka maamula noqon doono kaasoo sidoo kale taabanayo guddigii madaxa banaanayo xuduudaha iyo federaalka wax laga yeelayo iyadana sharciyadiisii iyo in dib loo eego marka dhinacaasay u badan tahay inay inay dooda ay ay u leexto sidoo kalena dooda ka qayb ka maqnaanshaha puntland ee arrimahan socda oo dhanna mid markasta taagan ayay noqon doontaa oo maaragtay caqabad looga dhigo in hanaankan lagu heshiiyey oo hore usii socdo iyo kuwa kale heshiisyada kale oo la xiriira arrimaha siyaasadda ee oo ay madashooda tashiga qaran ay horey uga sii heshiiyeen
mahad waa mahadsan tahay igu jir khadka dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhowo walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga
magacaygu waa maxamed cali baaqo oo jooga magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa rabaa inaan martida weydiiyo suurtagal ma tahay in loo guuro nidaamka madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa lagana guuro nidaamka hadda dalka ka jira ee ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenka haddii ay suuroodose madaxweyne xasan sheekh ma ku guuleysan karaa in uu siyaasad loo dhan yahay laguna midaysan yahay aragtidaas uu hadda la yimid la aqbali doono sidoo kale waxaan ku darsan lahaa haddii ay suurowdo ka waran awood qaybsigii soomaaliyeed ee dhinaca beelaha ma wax buu dhimi doonaa amaba wuu saacidi doonaa oo nidaam fiican ayuu kula egyahay arinkaas
waa mahadsan tahay maxamed cali oo baydhabo jooga nidaamka baarlamaaniga ah soomaaliya markii ay xornimada qaadatay nidaamka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa maaragtay dowladdii rayidka ahayd ay lahayd waxaa dowladda militariga markuu xukunka la wareega ayaa ayaa la baabi'iyey nidaamkaas oo nidaam madaxtooye la aaday wixii burburka ka dambeeyana dowladihii kumeel gaarka ahaa ee carta laga soo bilaabana ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ayay lahaayeen qayb ahaan soomaalida waxay u isticmaalayeen nidaamkan laba ujeeda ugu waaweyneed mid waxa waaya inay isku dheela tiraan beelaha oo maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta badan waxaa isku babedela laba beel oo dadka qaar ay ugu magac dareen duopoly soo isku dheelatirka beelahaasna dhinac ahaanay ka ahayd midda labaadna in ay loo arkayo ra-iisul wasaaraha inuu maaragtay madaxweynaha haddii uu khaladaad sameeyo ama xukunka inuu joogo iyo isku dayo inuu inuu dheelitiro oo kaalintii mucaaradka iyo xisbi mucaarad waxaa ciyaari jiray ra-iisul wasaaraha dabcan waa loo guuri karaa nidaam madaxtooyo waxay ku xiran tahay in dib u eegisa dastuurka iyo baarlamaanka aqlabiyadiisa in in la helo in siyaasad loo dhan yahay looga gudbana taasay ka muuqan kartaa haddii baarlamaanka ay isku aragti ka noqdaan arrintaas oo ay ku heshiiyaan in madaxtooye loo guuro waxay maaragtay loo arki karaa in qeyb weyn oo ka mid ah daneeyayaasha siyaasadda ay ay aqbaleen waxay sidoo kale arrintaas ka dhignaa doontaa in baarlamaanka aanu madaxweyne dooran doonin maadaama madaxweynaha shacabka ay soo dooranayaan baarlamaanka madaxweynaha maaragta doorasho madaxweyne oo ayaga wadaynayaan ma dhici doonto arrinta afar dhibic shanna sidaan sheegay way saameynaya laakiin waxay u badan tahay in hadba maaragtay madaxweynaha qofka isku sharaxayo uu qof beelaha kale ah uu maaragta u sharaxi doono inuu madaxweyne ku-xigeenka kula tartamo laakiin waa nidaam cusub oo soomaali dimuqraadi ah ay tijaabin doonto oo maaragtay marka laga reebo muddadii aan aan maaragtay xukunka militariga dhinaca kale marka laga fiiriyana waa nidaamka africa intiisa ugu badan ay ay ku dhaqmaan africa innaga waxaa uga duwannahay madax badan oo africa ah waxay ku raagaan xukunka isagoo maaragtay nidaamka madaxtooyada ah ee qayb ahaan uu ka qayb qaadanayo inay inay xukunka sii joogaan waa mahadsan tahay mahad dhegaystahan ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo bismillaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa shukur ismaaciil axmed oo joogta magaalada xudur v o a waa salaama ee barnaamijka martida ee waxaan weydiin lahaa arrintan ma saameyn doontaa maamul goboleedyada
bismillaah waa mahadsan tahay shukri ha isbetel isbedeladan la xiriira arrimaha doorashooyinka waa saameynayaan dowlad goboleedyada mid kamid a arrimaha hadda aadka tooska u saameynaya waxa waaye mideynta doorashooyinka dowladaha hoose iyo dowlad goboleedyada heshiiska madasha wuxuu dhigayaa in juun labada kun labaatan iyo afarta dhammaan dowlad goboleedyada ay ka qabsoomi doonaan doorasho heer dowlad hoose ah dhammaan dowlad goboleedyadana ay ka dhici doonto doorasho heer dowlad goboleed november labada kun labaatan iyo afarta arrinkaas aada u saameynaya waana mid kamid a arrimaha hadda ay khilaafka uu ka taagan yahay maadaama maamulada qaar u dheereynaya muddadii ayay joogi lahaayeen xilka arrinta kaloo saameynaysa waxa waaye in guddiga doorashooyinka ay wax kasoo magacaabi doonaan dowlad goboleed kasta wuxuu u baahan doonaa in haddii aasaaska sharci la fadhiisiyo in uu soo magacaabo laba xubnood oo guddigaas ka mid noqota guddigaasna ayay mas-uul ka noqon doonaan maareynta dhammaan wixii doorasho la xiriirta dalka marka labadaas qeybaa ugu ugu waaweyn oo dowlad goboleedyada si gaar ah uu heshiiska u saameynayaa
waa tahay mahad waa mahadsantahay marka isbedeladani rajada laga qabo in maaragtay ay ku dhacaan siyaasadda soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka iyo xisbiyada labada xisbi ee maaragtay la leeyahay waa lagu soo koobi doonaa axsaabta siyaasadda iyo isbedelka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la filayo in looga guuro madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa maxaa faa'iida ah oo ugu jira soomaaliya caqabadaha ka imaan karana intee ayay la egyihiin
horta sida nidaamka nidaamyadan cusub waxay u baahan yihiin in oo doodo badan la geliyo baarlamaanka na uu ka doodo sidoo kalena doodahaas laga qeybgeliyo dadka kale oo arrimahan taabanayso gaar ahaan siyaasiyiinta raba inay talada dalka qabtaan maadaama ay ay saameyn weyn ku yeelanayaan hanaanka doorashada iyo qaabka oo ka qaybgalka doorashooyinka dalka dabcan nidaamyadan waxyaaba badan ay ku fiican yihiinna waa jiraan cilado iyo dhibaatooyin ay keeni karaanna waa jiraan tusaale ahaan laba xisbi soomaaliya dhaqankeeda siyaasadeed iyo habdhaqankeeda siyaasiyiinta marka la eego way adkaa doontaa in laba xisbi lagu soo koobo tartanka doorashooyinka dalka waxaa sidoo kale arrin caqabad iyadana ka imaan kartaa in la mideeyo dhammaan doorashooyinka dowlad goboleedyada maadaama puntland gaar ahaan aanay hadda qayb ka ahayn oo haddii la mideynayo dowlad goboleedyo doorashooyinkooda waxay noqon doonaan afarta dowlad goboleed kale keliya noqon doonaan in madax nidaam madaxweyne loo guuro faaidada faa'iidooyin badan ay leedahay waxaana ka mid ah in oo khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee aan aragnay dhammaan sanadihii lasoo dhaafay ay meesha ka bixi doonaan in shacabka ay fursad u heli karaan markii ugu horreysay inay si toos ah madaxweynaha codkooda ay ay ay maaragtay ku doortaan cidda ay rabaan dhinaca kale iyadana waxay leedahay caqabadaheeda oo waxaa suuragal ah madaxweynaha codka shacabka ku imaada inuu isku sii dejiyo xukunka waktigiisa markuu dhamaado maadaama joogista kursiga iyo ka tegisteeda aanay baarlamaanka qeyb ka ahayn wax dhici karo waaye waana waxyaaba hadda ay sameeyeen dowlad goboleedyada qaar marka waa nidaam cusub aan isleeyahay soomaaliya way way tijaabin doontaa laakiin dhammaan waxay u baahan yihiin in in ay ay dadka daneeyayaasha ah ay helaan fursado ay ay ku cabiraan aragtidooda iyo iyo maaragtay sida ay u arkaan in loo wajaho arrimahan oo oo maaragtay aanay doodaas maadaama qof kastoo soomaaliya ay ay taabanayso aanan lagu koobin keliya xildhibaanada iyo iyo maaragtay dad kooban taasaa u arkaa inay inay inay muhiim tahay oo dooda la ballaariyo dad kala duwanna ay ay aragti iyo maaragtay afkaar ku biiriyaan nooca cusub ee doorashada iyo meesha ay tahay in in loo guuro iyo qaabka loogu guuraayo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa mahad waa suge oo ah agaasimaha machadka somaali public agenda ee fadhigiisu u yahay magaalada muqdisho wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur iyo xubintii wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan wargeysyadu waa warbaahinta ugu faca weyn ee dunida laakiin sannadihii dambe waxaa saameyn ku yeeshay internetka magaalada muqdisho oo beri ay kasoo bixi jireen wargeysyo fara badan oo maalinla ah hadda waxaa kasoo baxa tiro kooban waxaa sidoo kale aad hoos ugu dhacay dadka akhrista walow weli ay jiraan bulsho weli ku taxan akhriska wargeysyada wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho ku dhowaad konton sano ayuu qoraya wargeysyada soomaaliya ka soo baxa waana shaqada ugu badan ee uu noloshiisa qabtay axmed maxamuud dhicisow waxa uu hadda ku howlan yahay qoraalka nuqul ka mid ah wargeyskiisa xamar oo ah toddobaadlow isaga asaasay shaqadan aad ayuu u jecel yahay laakiin hadda waxaa muuqata in mustaqbalkeeda uu soo gabagaboobayo sabab la xidhiidha saameynta ay ku yeesheen baraha bulshada iyo internetka
wargeysyada waxaan ku soo biiray sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii waxaan ka mid ahay shaqaalihii wakaaladda madbacadda qaranka waxaa bilowday wargeyska xidigta oktoobar oo habeenkan ka shaqay jiray toban kun oo koobi ama maaragtay cadad ayaa soo bixi jiray marka markaan nin ma ahayn saxafi weyn oo waxaan yaqaana lakin waxaan ahay nin shaqaalaa oo ku tababarinaya waxaa nasiib u yeeshay inaan ku tababarto suxufiyiin waaweyn ilaah weyn wada aqoon leh ayaan ka mid ah ayaan kusoo tababartay markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya waxa uu axmed dhicisow ka soo shaqeeyey dhowr wargeys oo gaar loo leeyahay walow xilliyada qaar ay ahaayeen isha ugu horraysa oo ay soomaalidu ka heli jireen macluumaadka laakiin labaatan sano ka hor ayuu aasaasay wargeyska xamar uu hadda ka shaqeeyo isaga oo la soo maray marxalado kala duwan hase ahaatee hadda ma jiraan akhristayaal badan oo ku xidhan sababtuna waa internetka oo wax kasta sii fududeeyey samaysay wargeys ahaan inuu gudaha ku gad beeci wuu sheeqay hoosuu aaday maxaa yeelay markaan soo saaro wargeyska caawa saddex saac afar saac soo saaro subax markaan soo horgeeyo khabarkii waa la haystaaba laakiin annagu marna ma qalbi jebin waxaan ognahay haddii wax la akhriyo in aqoonta akhriska ay tahay innagu waxba faa'iidaa ka helin ayaan qornaa isniin daa'ina laba boqol waxbaa soo saarnaa raggaasaa qaadaan suuqday geeyaan wixii kasoo korshamaata dhakhilna ayagaa qaataan muqdisho waxaa hadda ka soo baxa wargeysyo tiro yar oo qaarkood soo shaqeeya wakhti dheer welise waxaa jira dad ku xidhan oo aaminsan xogta ay qoraan waxa ugu weyn oo ay u akhriyaanna waa inay leeyihiin sumcad laguna kalsoonaan karo marka loo eego baraha bulshada oo wararka been abuurka ah ay aada ugu badan yihiin wargeyska xogtiisa waa xog aan ku kalsoonaan karo oo aan hubo xaqiiqnimada iyo saxahaanshaha halka baraha bulshada xogta lagu baahiyo usan lagu kalsoonaan karin xaqiiqna usan ahayn wargeyska wuxuu leeyahay tafatiriyaal tiro badan uu leeyahay qof qoruu leeyahay wuxuu leeyahay meelaad ka tixraaci karto wixii qornaa oo aad ku kalsoonaan karto laakiin social mediaha ma ku kalsoonaan kartid qof kasta iska qori karo inkasta oo ay weli wargeysyadu muhiim u yihiin soomaalida haddana da'yar badan ayaa ku xiran internetka oo xogta iyo macluumaadka u hela si bilaasha
anigu xogta waxaan ka helaa internetka badanaaba wargeys waxooga oo aan ka helo intiisa badan ma jirto sababta aan ku doortana waxay tahay internetka si deg dega ayaad xogta ku heli kartaa weliba iyadoo faahfaahsan dhammaystiran dhammaan angaladii aad ka rabtay iyadoo dhammaystiran aad ka heli kartaa laakiin inaad wargeys xog aa u raadiso hadda inta maanta socota adduunka amaba digitalka marka internetka uu sida weyn hawada u soo galay way adag tahay inaad wargeys inta war ka soo hesho dacdii xogtaasi ay noqoto mid sidii la raba looga bedo si kasta uu hadda wargeyska u wajahaya caqabad haddana weli waa loo baahan yahay oo mar waxa uu noqon karaa kayd welise waxaa ku xihan dad badan xaqiiqduse waxay tahay wixii la qaraa qaruuma haree muxuu hadal qiimo leeyahay cabdilcasiis barrow v o e muqdisho
aad ayaad u mahadsan tahay barrow weli waxaad degeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna bariga dhexe diyaaradaha dagaalka israa'il ayaa duqeeyey khaza xalay iyo maanta waxaana sidoo kale israa'il ay duqaysay laba garoon oo ku yaala siriya iyo masaajid ku yaala daanta galbeed oo ay ku eedeysay in ay mitidiinta adeegsanayeen sida ay soo tabisay wakaaladda wararka ee associate bress dhinaca kalena ciidamada israa'il ayaa gantaalo ay isweedaarsadeen kuwa maleeshiyada xisbullah dhinaca kalena dalalkii ka qayb galay shirka nabadda ee masar ayaa la sheegay in ay ku kala aragti duwanaadeen sida loo wajahayo xaaladda dagaalka u dhexeeya israa'il iyo xamaas ibraahim xasan daandurey ayaa khadka taleefonka waxa uu kula xiriiray doctor xasan al basri oo ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha carabta macallinna ka ah jaamacadda al axqaaf ee dalka yemen waxaanu ugu horreyntii weydiiyey sida uu shirkaasi ku dhammaaday
shirka qaahira ee nabadda waa lasoo gabagabeeyey waxaana kasoo qayb galay wufuud caalami ah oo reer galbeedka carabta u badan madaxa waaweyn ay ku jirto si deg dega ah ayay uga jawaabeen invitationkii qaahira u fidisay wufuudda caalamiga si arrimaha bariga dhexe gaar ahaan gaza waxa ka socda looga sameeyo falcelin reaction marka shirka waxaa laba aragti ayaa babar socotay oo ah in ay reer galbeedka gaar ahaan wufuuddii shirka timid ay aada ka leexinayeen dhinaca israa'iil ay oranayeen israa'iiliintu inay isdifaacaan xaq ay u leeyihiin islamarkaana afkooda waxaa laga dansanayay inay jeclaan lahayn in laisku waafaqo in eeda la saaro dhinaca xamaas taa mid lamid ah ayay sameeyeen carabtii oo waxaa eedda ay saari rabeen israa'iil xamaasna xoogaa yar way ka lalaxdeen laakiin shirka waxa uu ku dhammaaday qaab fashi ah waxaa laga kasoo baxay obayaanaada ama si natiijo ah oo lasu waafaqsan yahay ma dhicin marka gambar gaaban ayaa laisku fadhiyey labada garabba markii dambe ayaa madaxtooyada masar dooni ah ay usoo saartay bayaan ay leedahay aragtidaas masar ayaa iskale laakiin waxaa yimid dadkii kasoo reer galbeedka oo loo qaataba inuu u yimid carqaladeyn ama in dagaal diblomaasiyadeed oo kii ka socday gaza oo xabadda aan ahayne siyaasadda oo ka dhex furmay carabtii iyo reer galbeedka boqorkan qatar wuu isaga baxay shirka kelmadiisi muusan jeedin waayo qeyb kamida wafdiga ayaa yiri suuragal maa in la eedeeyo xilligan israa'iil marka shirku wuxuu dhamaaday bayaan aansan jirin qatin ama qodobo
waa gartay gargaarka qeybtii hore khaza waa gaartay qaramada midoobena waxa ay sheegtay in loo baahan yahay qeybta labaad in laga shaqeeyo sidii loo dari lahaa maxaa noogu sheegi karaysaa oo soo kordhay dhinaca xadka rafac ee masar iyo khaza gargaarku si gabaabsi ah ayuu ku socdaa oo baabuurtii checkpointyo badan baa wadada loo dhigay israa'iilna waxayba soo keentay shuruud culus ay leedahay waa in la baaraa baabuurtan jahadahan marka waxaa la- laga dalbaday iskaan guud laga qaado baabuurtaas oo aan mid mid uga baarin jawaanada burka iyo bariiska iyo alaabaha bayada wada diina waa lagu guulaystay marka ah, qaybo kamida gargaarka waxay wadaan ah, alaabtan dadka lagu daweeyo qaybo waa raashin waxaa cajiib leh saadaanduray in qaybo kamida gargaarka ay ku jiraan farsanta la geliyo dadka markay dhintaan maryaha cadka ah waa wax cajiiba gargaar caalami ah oo qayb kamid ah gargaarka uu yahay farsantiga ugu aasiga dadka qasa ku dhimaayo marka talabaadkaasna maysan ku qancin xamaas oo waxay dhahdeen waxaan u baahan nahay matooro lagu daaro shidaal lagu shubo matoorada alada lagu kiciyo isbitaladibaa ah, matooro la-aana oo leyrka maqan yahay marka bariis iyo bur gooniya marabna waxaan u baahan nahay dheen shidaal dhinaca israa'iilna waxay shardiday in aan gargaarkaasi gacanta loo gelin xamaas intaas way ku suuragal noqon karana ma la garan karo Ah, waxay kaloo shardiyeen in ah, lahaystayaasha laga haysto loo soo daayo taa muqaabilkeedana ee gargaarka caalamiga si degdega loogu sii ah, baahiye marka weli ah, in la siyaasadeynayo ayaad moodaa gargaarkii shuruudaha culusna dhinaca israa'iil ka imaanayo dhinacan ah, marinka raf ah, een- een masaariduna cirbantiyo badan ayaa gargaarka u yaala marka weli ah, maalintii labaad wax yar baa la geliyey maalin hore laakiin maalintii labaad oo la filayo in ay si fiican loo geliyo weli si fiican uma bixin caqabadaha jira awgeed Eh, waxaa la sheegayaa israa'iil in ay xoojisay duqeymaheedii dhinaca cirka
Ah, duqeymihii way xoojisay waayo waxaa la filayaa in ciidanka lugta israa'iil ay qaso galaan ciidanka israa'iilna waxaan cabsi badan ka qabaan oo ay saraakiishooda weydiinayaan dagaalku intuu ka dhacaya ma dhulka gaza mise dowlad waaweyn oo xamaas ay waa hore ka qabatay gudaha hoose ayuu ka dhacaya marka cabsi badan oo soo wajahday duqeymaha maanta marka waxay u badneyd in masjid la dumidaa jiray oo la yidhi dhulka hoostiisa ayay degan yihiin nimanka xamaas marka hadda eh, dhulka ayay rabaa inay ay liisgareeyaan yahuudda duqeynta badan kadibna haddii ay u suuragal noqoto inay gudaha galaan taana marka cabsi badan ayaa ka jirta haddii ay dhulka kore ay sagxadda ay la dhigaan ay burburiyaan nimankiina weli dhulka hoostiisa ay ku jiraan halkaa ay ku shigayaan xaaladda marka duqeyni ay dhaafi doontaa koley qaabka loo waajahayo waa culusta
doctor xasan albasri oo u waramayey ibraahim xasan dandurey halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysa magaalada washington gabagabadii idaacadda ayaanu kusii siqaynaa waxaan idinku dhaafayaa heestan iyada ayaana gabagabo u noqonaysa guud ahaan idaacaddii caweysnimo waxaa dhinaca farsamada joogay maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale kulmayno haddii aan la idmo waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
nasiibyo umaad samayn markaa dadka nooca badan naqaysay tiri mid ahaa noloshu waxay tahay aqoon nasiibyo umaad samayn markaa dadka nooca badan naqaysay tiri midaan noloshu waxay tahay aqoon kaliyayna barada waqtiga nitaaqada waanu mugte macantabanida dhila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasinka u noqon maayo ogo kaliyayna barada waqtiga nitaaqada waanu mugte macantabanida dhila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasinka u noqon maayo ogo naftayda ayay dirqiin ku jeer baad niyo jabtiin qalbigu way yaranaastee hay jabi ruuxina hay jabi ruuxina